habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbacaha bisha abrilna waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaalidatcom waxaan idaacadda wadadeena kuu soo jeedinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
ku maqli doontaan idaacadeena fiidnimona waxaa kamida waraysi aanu la yeelanay dhakhtar ku sugan magaalada kismaayo oo ka hadlaya xaalada cudurka coronavirus ee magaalada uu saameeyey jubbaland wuxuu saameeyey cudur ahaan buu saameeyey wuxuu saameeyey dhaqaal ahaan buu saameeyey wuxuu saameeyey si walba buu saameeyey waayo marka laga reebo cudurkan iyo dadka uu ku dhacay almost dad badan confirm in ay qabaan la ogaaday wuxuu saameeyey dee dhaqaal ahaan buu saameeyey waxaa kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada qardho uu ku dhuftay daad xoog leh oo keenay khasaare baxsan maanta gelinkii hore ayaan magaalada qardho booqday gaar ahaan meelihii ay saameeyeen daadadka xoogganaa ee habeen hore ku soo rogmaday magaalada ayaan booqday aad ayaa looga dareemayaa saameyn xooggan ayayna ku reebtay walow aad moodo in dadku ay ku mashquulsan yihiin markii ay meelo fara badan oo ay shalay biyo xoogani marayeen ay maanta ahaayeen meelo faaruq ah qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo sahre cabdi axmed
dowladda soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu dambeysay ee cudurka covid baraha bulshada ee dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in konton iyo afar qof laga helay cudurka afariyo labaatankii saacee lasoo dhaafay kuwaasi oo dhammaantoodba ku sugan gobolka banaadir dowladda soomaaliya waxay sheegtay inuu soo bogsooday hal qof islamarkaasina aanan la diiwaan gelin in afariyo labaatankii saacee lasoo dhaafay wax dhimasho ah tirada guud ayaa waxa ay kiisaska coronavirus soomaaliya taasi ka dhigaysaa shan boqol siddeetan iyo laba qof halka tirada dhimashadana weli ay taagan tahay labaatan iyo siddeed qof labaatan kalena ay ka bogsoodeen dowladda jabuuti ayaa shaacisay in shan qof oo cusub laga helay xanuunka covid nteen afariyo labaatankii saacee lasoo dhaafay taasi waxay ka dhigaysaa tirada guud boqol toddobaatan iyo toddoba qof kiisaska cusub waxa ay ka mid ahaayeen afar boqol toban iyo afar tijaabo shaybaar oo la sameeyey jabuuti guud ahaan ayaa waxaa la sheegay in laba iyo toban kun sagaal boqol siddeetan iyo shan kiis oo xanuunkani ah la baaray haatanna waxaa dhintay laba qof waxaana bogsooday shan boqol sagaashan iyo sagaal qof dowladda maraykanka ayaa warinayso in halka malyan ee qof ee xanuunka covid nteenka uu saameeyey maraykanka lagu ogaaday baaritaano heer sare ah sidaasi waxaa yiri madaxweyne trump arbacadii wuxuuna sheegay in soo bogsashada dadka xanuunkan uu saameeyey dunida uu maraykanku ugu horeeyo warkan waxa uu soo dhigay bartiisa twitterka iyadoo dhinaca kale ay jiraan walaac ka imaanaya saraakiisha caafimaadka oo sheegaya inay aada u yartahay dhakhaatiirta la tababaray ee iyagu la dagaalami kara xanuunkan iyo agabka ay isticmaalayaanba halka arrin ee maraykanku uu ku wariyay halka milyan ee coronavirus ayaa ah iyadoo baaritaanada agabkeenu ay yihiin kuwo aada uga fiican dunida inteeda kale sidaasi ayuu dhigay bartiisa twitterka madaxweyne donald trump dalalka muujinaya in tirada ay naga yar yihiin ayaa waxa ay tahay ayuu yiri kuwo aanan haysan agab ku filan oy ku ogaan karaan waxyeelada xanuunka maraykanku wuxuu u muuqdaa inuu yahay dalka dunida ugu ballaaran ee laga helay keesaska ugu badan ee xanuunka covid nteenka halka milyan ee qof ee laga helay marka la eego iyo sidoo kaleeto dhimashada oo kor u dhaafaysa konton iyo sideed kun oo qof sida la wariyey shalay oo talaado ahayd madaxweyne trump maamulkiisa dhinaca kale waxa ay qorsheenayaan in caalamka dadka kasoo safraya ee maraykanka imaanaya baaritaano lagu sameeyo gudaha maraykanka inta aysan soo gelin ka hor war-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda safe the children ayaa waxaa lagu sheegay in ayadoo soomaaliya ay la hardamayso korarka coronavirus ay haddana ku dhufteen hirar daadad ah hay-adda ayaa waxa ay ka digtay xanuunada ka dhalan kara daadadkan saameeyey gobolada qaarkood kuwaasi oo saameyn ku yeelan kara ilmaha yaryar roobab xoogan ayaa waxa uu ka da-ay gobolada qaarkood halka kuwa kaleetana ay walwal weyn ku hayaan jembiyada webiyada jubbo iyo shabeelle oo soo fatahay hay-addu waxa ay sheegtay in lix qof ay ku dhinteen soddon iyo kow la la-yahay saddexna ay caruur yihiin inta la la-yahay kuwaasi oo dhammaantoodba ay saameeyeen daadadkaasi warbixintan ayaa lagu sheegay in biyaha webiga jubba iyo shabeelle meelo ka mida hiiraan iyo gobolka gedo ay saameyn yeesheen ayadoo sidoo kaleetana burco meelo u dhowdhow iyo gudaha magaaladaba roobab ka da-ay ay geysteen iyaguna daadad qiiq ayaa ka soo baxay xabsi dhexe oo ku yaala caasimada siraleon waxaana laga maqlay halkaasi rasaas meelaha ku dhowdhow xabsiga maanta oo arbacaa kadib markii ay rabshado ka dilaaceen gudaha xabsiga sida la sheegay oo dadku ay ka caroodeen sida la yiri kiisas xanuunka covid nnteenk oo laga helay xabsiga gudihiisa maxaabiista xabsiga babandamba ayaa waxa ay dabqabadsiiyeen xabsiga ayaga oo markaasi muddo haraadayay ciidamada amniga ayaa waxa ay awoodeen inay soo gabagabeeyaan xaaladii kacsanada xabsiga gudihiisa sidaas waxaa warbaahinta la wadaagay wasiirka warfaafinta maxamed raxmaan waxaa jira ayuu yiri tiro dhimasho ah iyo kuwo dhaawac ah oo ilaa iyo wakhtigan ay tahay deg deg inaan sheegno hase yeeshee aan u warin doono warbaahinta xiliyada soo socda ayuu intaasi ku daray
mahadsanid sahra markana magaalada qardho magaalada qardho ee maamul goboleedka puntland ayaa weli waxaa ka muuqda burburkii fatahaadii ku dhuftay habeen hore tirada dhimashada ayaa la sheegay inay hadda marayso toddoba qof iyadoo dadkii barakacayna ay weli ku sugan yihiin hoy la-aan waryaheena nuux muuse birjeeb ayaa booqday magaalada goor dhaweed ayuu u waramay cabdixakiim maxamuud shirwac cabdixakiin maanta gelinkii hore ayaan magaalada qarna booqday gaar ahaan meelihii ay saameeyeen daadadka xooganaa ee habeen hore kusoo rogmaday magaalada ayaan booqday aad ayaa looga dareemayaa saameyn xoogan ayayna ku reebtay walow aad moodo in dadku ay ku mashquulsan yihiin markii ay meelo fara badan oo ay shalay biyo xoogani marayeen ay maanta ahaayeen meelo faaruq ah sidii ay dib ugu soo kaban lahaayeen laakiin saameyn aad u xoogan ayay geysteen biyahaasi gaar ahaan dadkii ganacsatada yaryar ahaa ee ay noloshooda ku tiirsaneed nool maalmeedka ayaa u badnaa dadka ay saamaynta xoogan soo gaartay walow ganacsatada waaweyn laftirkoodu ay saamayn xoogan ay u geysteen biyaha maanta waxaa muuqanaysay in meherado fara badan ama goobo fara badan oo ganacsi ay dadku ku howlanaayeen sidii ay biyaha uga bixin lahaayeen oo islamarkaasina alaabtoodii khasaarihii gaaray ay eegi lahaayeen maadaama shalay u suurageli weyday in ay eegaan saamaynta khasaare ay u geysatay biyaha oo meherado fara badan dhex fadhiyay waagaag taa meheradaha markaynu ka nimaado dee dabcan magaaladao dhan bay saamaysay oo biyahana ay galeen guryihiibay galeen oo xaafadiibay qaadeen dadkii magaalada joogay gaadiidkii hantidii ganacsigii wixii o dhan si guud markaad magaalada u eegto maxay tahay saamaynta amaba sawirka kuu muuqanaya haddaad dhegeystayaasha ka siiso saamayn nooceeya ayay soo gaadhay amaba qaab nooceeya magaalada u bedeleen biyo saameyn xoogan ayay u geysteen cabdixakiin oo aan horay magaalada usoo gaarin roob fara badan oo ka dayi jiray saamaynta ugu badan dhismooyinkii qadiimiga ahaa ee bartamaha magaalada ku yaalay iyo dhismooyin fara badan oo cusub oo dib magaalada looga dhisay ayay saameyn xoogan biyaha u geysteen oo qoysaskii deganaa iminka ay degan yihiin iskooladii magaalada oo xirnaa loo furay ay degan yihiin caruurtii haweenkii iyo marka saameyn aad u xoogan ay geysteen guryo aad u fara badana dumay muxuu ahaa oo ilaa iminka qaybtood ay biyihii dhex fadhiyaan oo aan biyihii laga saarin oo aad arkaysid maaragta xitaa dadkii guryahaasi lahaa ay awoodi waayeen in alaabooyinkii guryaha u yaalay ay kala baxaan maadaama muxuu ahaa ay halkaasi ay dad ku geeriyoodeen saameyn xoogan ay yeelan waagaag si guud markaynu u eegno ma la tiro koobay oo tiro koob dadka mas-uuliyiinta ku howlan ma sameeyeen khasaaraha guud ahaan magaalada gaadhay dhimashada ilaa iyo toddoba qofa la sheegay in muxuu ahaay ku geeriyoodeen daadadkaasi walow maanta laii sheegay xitaa in dad kale la la-yahay ay jiraanoo saamaynta muxuu ahay intaa kasii badan karto madaxweynaha puntland guddigu magacaabay inkastoo guddiga aysan weli wax rasmiaya ka soo saarin xaaladii ugu dambeysay mana jirto cabdixakiim weli tirikoob rasmi ah oo ama saamayntii ugu xooganeed oo dowladdu ay soo bandhigtay ku saabsan laakiin ilaa imanka waxaa lagu mashquulsan yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa sidii maaragtay dib u dejin loogu samayn lahaa sidii iskoolada muxuu ahaye xaafadaha fogfog ee magaalada waga nuux magaalada waad booqatay seen ka warqabno rababku waad di'i jireen daadad waad soo rugma jireen waad soo aragto indhahagaad ku soo aragtay maxaa loo tirinayaa inay keeneen in daadadka inta leeg ay magaaladii soo galaan islamarkaana ay dhaawaca inta leeg gaarsiiyaan cabdixakiin aada u mahadsan tahay maanta markii aan gelinka hore magaalada tegey markaan tegey goobihii saamaynta ugu xoogan ay u geysteen daadadka ka laga soo tago odayaal fara badan oo odayaasha magaalada aadka looga yaqaanaan la sheekaystay goobo fara badan oo biyahu ay mari jireen marka magaalada saan oo kale roob sidan u xoogan uu ka da'o ayaan booqday saamaynta ugu badan oo dadka deegaankana ii sheegayeen oo anigana indhega ku arkay waxay ahayd meelihii biyaha ay mari jireen oo dhismooyin laga dhisay oo qaybtood ay shub ahaayeen oo ay muuqanaysa xitaa shubkii iyo dhagxaantii inay xoog ku jireen biyaha oo ay wadooyinkii ay mari jireen ay xoog ku mareen sidoo kale wadooyinkii la dhisay oo biyaha ay mari jireen ayaa keentay in daadadku ay biyuhu sii xoogaystaan xataa saamayn u geystaan gudaha magaalada wadooyinkaasi xiran marka caqabadahana dadka way arkayeen oo iminka way u muuqatay in meelo fara badan oo la dhisay oo biyuhu ay mari jireen caqabada ugu weyn ay keentay in daadadku biyaha ay dib magaalada ugu soo rogmadaan amaba ay aad usii xoogaystaan ugu dambayn haddaan nuux ku weydiiyo dad baa dhintay qaar baa la laayahay saad carabaabtay hanti baa burburtay islamarkaana waxyeelo kala duwan baa magaaladii soo gaadhay oo noloshii saamayn ku yeelatay ilaa haatan wax gargaara amaba wax gacanqabasho ah oo dadkaasi iyo deegaanka la gaarsiiyey ma jiraan hadda xakiin saamaynta aaday u xoogan tahay dadkii hadda waxay degan yihiin iskooladii qaybtood xaafadihii fogaa oo biyaha uusan gaarin ayaa dadka la geeyey eheladoodii muxuu ahaaye ay halkaasi geeyeen ilaa iminka ma jirto gurmad xoogan oo dadkaasi la gaarsiiyey marka laga reebo magaalada garowe iyo magaalada boosaaso oo gurmad dhallinyaro isxilqaamay ay aruuriyeen oo la gaarsiiyey maanta weliba gelinkii dambe dadkii ay aad u saamaysay hadda iskoolada ku jiro madaxweynahana guddigii uu magacaabay ilaa iminka inkastoo ay sheegeen in ay bilaabayaan howlahoodii maysan bilaabin laakiin gurmadkii weli muusan si toos uma gaarin dadkii saamaynta xoogan ay geysatay marka laga reebo raashiin iyo dhar kala duwan oo dhallinyaro ilaa iyo shalay ee ordayay magaalooyinka boosaaso iyo garoowe ay gaarsiiyeen maanta kaasi waxa uu ahaa waryaheena nuux muuse birjaab oo ka hadlayay xaaladda magaalada qardho dhinaca kale magaalada baadheer ee gobolka gado ayaa waxaa fadhiya biyo kadib markii uu ku soo fatahay webiga jubba fatahaadaasi ayaa waxa ay sababtay barakac ku yimid dadka deganaa qaybta sida weyn fatahaddu ay u saamaysay walaali ibraahim xuseen oo ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada baardheer ayaa caashi ibraahim aadan waxa uga warramay xaaladda iyo dhibaatada soo gaartay magaalada hadda fatahaadda waxay dhacday habeenkay ahayd kow iyo labaatanka bisha ayaa kusoo fatahay webiga wuxuu dhibaato u geystay beerihii agagaarka webiga ku yaalay hadday motoor tahay haddii qalabka beerta loogu shaqaynaya ay tahay waxaas dhan wuu baabi'iyey haddii dalag ku yaalay ay tahay waxaasdhan cagtuu mariyey magaaladii baar dheere ahayd waxaa waaye dhinaca daanta galbeed oo dhinaca loo yaqaano suuqyare oo mundada dhinaca kale ah suuq baa ku yaalay oo aada u weyn oo ganacsi ah hal hal hal xabo oo hal kiisho raashina lagama bixin raashinka meeshaas yaallay webigaa la tegey wax lasoo koobi karan maa weli tirikoobkii baa socda dhibaatada fatahaadaas ay ka dhacday waa garta marka fatahaadani xaggey ka saamaysay degmada ma roobab kusoo rogmayba mise waa roobab magaalada ka da-ay maxaa magaalada fatahaadani biyaha muruqanaya maxaa u keenay waxaa u keenay dhulkan sideedaba waa dhulka mar kasta oo waad garanaysaa kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii waxaa ka dhacday fatahaatan oo kale ah dhulka halkan waxaa weye joogiisu waa hooseeyaa webigaa sarreeyo mar kastoo webi biyaha biyaha zaaida webigu wuu keeno wuu jabsadaa oo saasaa u keento marka xilligan lamaba filaynba roobka maadaama roob horaad u yahay lagama gaashaaman waxaa matooradii anke xilliga roobaadka waa laga diyaargaroobi jiray matoorada waa lagala bixi jiray waayo laba roob baa ka horreysay oo roobkan laba roob bisaa ka horreysay oo xasaasa u badnay marka waxaa weeye ilaahay amarkiisa ayadoo loo diyaar garoobin iyo barnaamijka waxaa dhacday in motooradii ayagoo ku jira biyihii ay imaadaan marka saddex boqol oo kilomitr oo isku weer ah oo beerihii halkaan ahaa dhulkii ugu darnaa waxaa weeye beerihii matooradii biyaha kala tegay khasaaradan hadda tirakoobka weli lama dhamaystirin laakiin mar kasta marka waa sii siyaadaya mar walba waa laleeyahy beer intii hadda tirada ay maraysay waa kasii siyaadaysa maanta anka qaar baa soo sheegeen in matooradeeda biyo la tagay ay akhbaartaasana soo gaartay khasaare nafeed oo uu sababay fatahaadana ma jirtaa maya maya ma jirto ma jirto waxa khasaare nafeeda hadda oo naloo soo sheegay oo dhimasho ah nalooma sheegin dhibkaas nama soo gaarin laakiin xoolo waana loo sheegay xoolo geel iyo lo iyo ariba waa khasaaradaas waana loo sheegay laakiin xoolo nool oo ku dhinta waa jiraan laakiin qof bini aadana geelihiis weli maana maqlin laakiin xoolo badan baa ayaalidaarkaas la tageen xoolo badan oo geelba geel u badnaa ari leh oo lo leh waa lasoo sheegay laakiin dad ma ma maqal aniga waxaad markaa ka warantaa ma jirtaa wax barakaca oo uu sababay fatahaadani a barakac baa yaa jiro oo duleedka magaalada ah oo meelaha hadda webiga uu ku fatahayba dadka ganacsiga deganaa ama xaafidihii ku yaalay waa ka barakaceen meel magaalada duleedkeeda waxaa looga sameeyey meel hoy ah guryihii dadkii magaalada deganaana qofkii haddii laba qoys la degi kartan laba qoysa la degtay kii saddex qoys qaadi kara kii qoys bagangelin karo waa saas wixii kalena waxaa weye baca iyo meel banaan ahaa ayaa la dejiyey waxaa weye mana la xamili karo dadka biyaha ay saameeyeen dad aad u fara badan wey marka dhibaatada halkan ka dhacday dhibaato yar maa walaal ma jirtaa marka ilaa iyo hadda wax qorsho ah oo loo dejiyey dadkan ku barakacay biyahan a tirakoob waa ayaa lagu jiraa iyo fatahaada dadka saameynta dhibaatada un baa la qiyaasahayaa waxyaabo yar yar ahoo sida hadda daawooyin iyo k oo dadka ilaan meesha cudurada ka dilaacay daawooyin hay-adihii meesha deganaa oo caafimaadka ah way ka howlgaleen oo caafimaadka qolo culamo ah waa waa iskuday waa jiraan laakiin wax hadda la taaban karo oo la qabtay ma leh baaq fara badan baan hay-adaha u jeedinay iyo dowladda soomaaliya aydan weli hadda wax laga soo jawaaban laakiin waxa weye caafimaadka iyo waxyaabo fara badan oo hadda wax laga qabtaa jir sidii hay-adaha caafimaadka daawooyin meesha waxaa la geeyey dadka ay ku barakaceen daawooyin baa la geeyey ciyaalkii wixii xanuunsanaa marka waa waa dadaal fara badan baa jiro laakiin waxa weye hadda wax saasoo la taaban karoo la qabtay waxaasaa la qabtay aan dhahayna mal ma leh meesha dadka ay ku barakaceen ma isla ma isla magaalada gudaheeda mise waa magaalada waa laga baxay magaalada gudaheeda iyo banaankeedaba dhibaatada way saameysay ko magaalada gudaheeda iyo banaankeedaba barakaca waa ka jiraa oo meelo hadda magaalada aan ka fogeyn oo ilaa shan iyo labaatan kilomitr meel u jirto oo oo tuulo ahayd biyihii waa ku fataheen oo agagaarka ba ayadan magaalada aan ka fogeyn laakiin meesha fatahaada ugu badan oo dadka ay barakaca ugu badan oo ka dhacay waa magaalada daanta galbeed waaye daanta galbeed waaye oo suuq suuqyara meesha loo yaqaana yaa fatahaad ugu badan meesha ka dhacday wey marka dadkii xaggey aadeen tuulooyinkaas kasoo barakacay qaarkood magaaladay soo gaareen oo xara barakacyaal oo weliba magaalada duleedkeeda ku yaalay qaarkood soo magansadeen oo haddaba qaarkood ay saaka aan kusoo booqanay waxaa weye waa dadkii soo tuulooyin kasoo qaca qaarkood magaaladay naf soo bideeno way imaadeen kaasi wuxuu ahaa buraale ibraahim xuseen oo ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada baardheer oo u warramayay caashi ibraahim aadan
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan tiradada ayuu soo ritay xanuunka covid nteen deegaanada jubbaland baaritaan maanta lagu sameeya toban qof oo horleh ayaa iyagana waxaa looga shakisnaa in xanuunka uu hayo horena waxaa u jira shan qof oo la xaqiijiyay xanuunku inuu ku dhacay dor aadan jaamac muuse waa dhakhtarka iyo agaasimaha xarunta anfac hosbitaal ee magaalada kismaayo sahre cabdi axmed ayuu uga waramay xaalada xanuunka iyo saameynta jubbaland guud ahaan uu ku yeeshay saameeyey jubbaland wuxuu saameeyey cudur ahaan buu saameeyey wuxuu saameeyey dhaqaal ahaan buu saameeyey wuxuu saameeyey si walba buu saameeyey waayo marka laga reebo cudurkan iyo dadka uu ku dhacay almost dad badan confirm in ay qabaan la ogaaday wuxuu saameeyey dee dhaqaal ahaan buu saameeyey runtii markii cudurkan soo ifbaxay maamul dowlad goboleedka jubbaland iyo shacabka jubbaland ururada bulshada wadaadada dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka isbitaalka weyn kismaayo kulli waa loo wada istaagay sidii arrintan
la isaga kaashan lahaa iyadoon cidna laga reebin iyadoon cidna laga reebin war maxaa inoo talaa arrintani way timid maxaa inoo talaa marka wixii marka wacyigelintii guddiyaa la sameeyey wacyigelintii guddiyada golaha wasiirada guddiyada dhakhaatiirta madaxa bannaan guddi hoosaadyada waxa la yidhaahdo mashaayiikhda dadkii kulli waa la wada istaagay si ummaddan looga wacyigeliyo iyo sidii loogu samayn lahaa meelihii dadkan ama lagu karantiili lahaa ama dee markay xanuunsadaan la geyn lahaa intaasoo dhan waxaa la joojiyey maaragtay isu socodkii magaalada qaadkii baa la joojiyey waxyaabo badan baa runtii la sameeyey marka de waxaasoo dhanna waxay keenayaan dhaqaalihii magaalada inuu saameeyo waa gartay doctor waxaa jirta in dadka qaarkood ay noo sheegeen in dad uu soo ritay xanuunka magaalada kismaayo gudaheeda lagu arkay eheladooda xataa qaarkood ay guryo ku dabiibayaan isla markaasina aysan jirin xarumo gaara oo loo sameeyey oo laisla yaqaano ilaa iyo haatan taas iyo bal waxaad nooga warantaa tirada guud ee dadka xanuunkan uu soo ritay intay tahay jubbaland kow arrintii emergencygu markay dhacday markiiba isbitaalka weyne dowladda ayaa laga diyaariyey qayb dhan oo oxygenteedii waxeedii leh si markiiba dadka ama dadka laga qaadayo laboratoryga oo aanaan markaas haysan oo loo dirayo ama xamar ama nairobi ama xamar inta badan oo markaasuu laboratorygu yaalay runtii marka halkaasaa loo diyaariyey dadkii la hubo inuu ku dhacay dadka kale number baa la sameeyey ay soo wacaan wixii calaamadahooda la fiir la garto waxaa la lahaa guriga jooga oo gurigiina jooga dadkana iska ila wacyigelin baa loo sameynaya waad ogtahay cudurkan waxaa dadkao dhan lama wada oran karo soo seexda qofku hadday calaamadihiisu fudud yihiin aysan neeftu markaa ku dheganayn waxa weeye waa in la yidhaahda lagula taliyaa guriga sida wadamada resourciga badan oo annaga naga badanaba ay haystaan walaal waxaa kaloo loo diyaariyey laba meelood oo kale oo iyagana waxna laga qabanayay hawshooda oo waxyaabo yaryar laga qabanayay dhismo masuulo iyo waxaas aanu weliba ku talinay haddaan nahay dhakhaatiirta madaxa bannaan oo la shaqaynaysay markaa institutionka in meelahaas loo geeyo marka iyagana halkaasna waa la diyaariyey annagoo markaa tala bixin ku lahayn de waxay dowladda mas-uuliyaddeeda iyo waxeedale iyo guddiyo loo saaray waa anigii saan kuugu sheegayba laakiin haddii lagu yiri weli looma diyaarin wax ka jiraa ma jiraan meelahaasi waa diyaar isbitaalka weyn waa la geeyaa meelahaasina waa diyaar waad og tahay shacabka soomaaliyeed naftigiisa waxaa ugu muhiimsan in la yiraahdo war imaada meelaha maaragtay loogu talagalay in haddaad calaamadaha isku arkateen taasaa wacyigelin iyo bakti badan u baahan oo runtii la geliya ama telefishon ha ahaato ama masaajada ha ahaato ama wixii ha ahaato marka arrintaasi wax ka jiraa ma jiraan waa mahadsan waa tahay marka ma ogtihiin tirada rasmiga ah ee xanuunka uu soo ritay dadka amaba inta u dhimatay xataa guud ahaan gobolada jubbaland statisticada rasmiga ah waxaa haysa wasaaradda caafimaadka iyo guddiyada wasiirada anu waxaan ogahay intii shan qof in confirm ay ahayd oo la helay sidaad la socotidba qaar kalena loo diray waxaan ogahay maantadaas in toban la dirayay sidii aan warbixinta ku helay marka waa sidaas weeye wax u dhintay haddeeroo cudurkan u dhintay oo aanu markaas inta isagoo dhintay testi laga sameeyey oo laga diray wax warbixin oo aan ka hayo ma lahan runtii laakiin dad badan oo calaamadihii leh oo aanu xataa brivate ahaan intay noogu yimaadeen oo aan dhibaato badan lahayn oo aanu guryaha kula talinay ama aanu u dirnay goobaha loogu talagalay way jiraan waana badan yihiin runtii aad bay u badan yihiin waad og tahay oo xataa testiyadu mar dhoweyd bay soo gaareen oo ma aanaan wada haysan waxaan u malaynayaa gobolkaoo dhan wax yar baa soo gaaray oo loo kala qaybsay gobolka gede iyo halkan marar badan waxaa iska jiraysa resource la-aan laakiin waxaan dhihi karaa runtii waa markii ummad gobolkan jubbaland arrintaas anugu intii aan de dhakhtar brivada aan ka ogahay aad iyo aad iyo aad baa loogu kacay cid ka hartay ma jirto ururada bulshada sidaan hore kugu sheegay dowladoo xil iska saartay runtii wasaaradda caafimaadkaoo qayb lixaad leh ka qaadatay warfaafinta waxaan ku dhihi karaa arrintan arrin ay jubbaland u kala hartay ma aha kaas waxau ahaa doctor aadan jaamac muuse oo u waramayay waryaheena sahre cabdi axmed haatana warar ku saabsan covid sagaal iyo toban weli waxaa socda dhibaatada dunidu uu ku hayo xanuunkaasi waxaana sii kordhaya dadka u dhimanaya gaar ahaana maraykanka sidoo kale waxaa soo baxaya khasaaro iyo saameynta baaxadda leh ee uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo soo koobaysa falastiin axmed iimaan shirkadda duulimaadyada yurub airbus ayaa sheegtay maanta in shirkadda ay la soo diristay xaalad khatar ah oo u sababay xanuunka coronavirus iyadoo ay waqti badan qaadan doonto in dib loo soo celiyo kalsoonidii duulimaadka ee dadweynaha safarada diyaaradaha ayaa si weyn hoos ugu dhacay iyadoo ay sabab u tahay xanibaada socdaalka iyo dadka oo doorbida inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo fiditaanka fayraska covid airbus ayaa soo saartay warbixinteedii saddexdii birba ay mar soo saari jirtay ee macaashka waxaana ay sheegtay in ay khasaartay milyan oo doolarka mareykanka ah iyadoo kumanaan shaqaale ahna guryaha u dirtay waxay shirkadu soo saartay tiro ka yar afartan diyaaradood intii ay sanadkii hore soo saartay waxsoo saarka warshadaha ayaa qeyb ka ah meelaha ay dowlado badani u weecanayaan marka la bilaabo in la qaado xanibaada ganacsiga si dadka ay shaqooyinka ugu noqdaan dibna loogu bilaabo dhaqaalihii hakaday dhowr shirkadood oo baabuurta sameysa ayaa dalka jarmalka waxay dib u bilaabayaan waxsoo saarkoodii iyadoo la raacayo kala fogaanshiyaha dadka gaar ahaana shaqaalaha warshadahan sidoo kale waxa uu jarmalku dib u bilaabay ganacsiyadii kale ee xirmay sida dukaamada waxaase maanta oo arbacaha dadka laga doonayaa inay xirtaan maryaha sanka iyo afka lagu xirto si ay dukaamada u galaan dhinaca kalena kuuriyada koofureed ayaa dadkooda u sheegay in ay xirtaan maryaha sanka iyo afka lagu xirto marka ay safrayaan xilligan oo fasax ay galayaan dadka wadankaasi si loo dhowro guulaha wadankaasi uu ka gaaray xakameynta xanuunka si uusan u faafin saraakiisha caafimaadka ayaa soo wariyay sagaal qof oo hor leh oo xanuunkani uu ku dhacay waxay tirada dadka xanuunkani uu ku dhacay hadda wadankaasi ay ka dhigan tahay dalka jabaanna ra-iisul wasaaraha wadankaasi ayaa muujiyay shakigii ugu dambeeyay ee ku aadanaa ciyaaraha olombikada adduunka kaasoo qabanqaabiyaasha tartankaasi ay dib u dhigeen sanad iyagoo sheegay in aysan jirin qaab fayaqab ah ama ammaan ah oo lagu qaban kara tartankaasi oo bilaaban lahaa bisha julaay ee soo socota shinse abe ayaa u sheegay baarlamaanka wadankiisa in ay tahay in ciyaaraha olombiga loo qabto qaab muujinaya in dunidu ay ku guuleysatay dagaalkii ay kula jirtay xanuunkan safmarka ah ee adduunyada gaaray ee coronavirus hadalkiisa ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii madaxa midooda caafimaadka jabaan ay sheegeen in ay jabaan ku adkaan doonto inay martigeliso ciyaaraha olombiga ilaa la helo tallaalka xanuunka coronavirus oo ay dadku wada heli karaan dalka shiinaha oo isagu ah halkii uu kasoo bilowday xanuunka coronavirus ayaa waxa uu baarlamaanka wadankaasi qabanaya kulan sanadeedkiisii dhammaadka bisha may laba bil kadib waqtigii horey loo qorsheeyay xanuunka coronavirus awgees isku imaatanka baarlamaanka ayaa muujinaya sida ay u korortay kalsoonida ay qabaan mas-uuliyiinta shiinaha ee ku aadan in dalkaasi uu kasoo samato baxay xanuunkii safmarka ahaa kaasoo ku dhacay siddeetan iyo saddex kun oo qof halka ay u dhinteen afar kun iyo lix boqol oo qof tirada rasmiga ee xanuunkan ee dalka shiinaha ayaa si weyn hoos ugu dhacday labadii bilood ee u dambeeyey iyadoo aanan la soo warin wax dhimasho ah muddo laba toddobaad oo isku xigta ah mahadsanitaasina waxay ahayd falastiin axmed iimaan oo noo soo koobaysa wararkii ugu dambeeyey ee covid sagaal iyo toban ee dunida
goordhow waxaa noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese dhegeystayaal warkii dunida iyo sahra cabdi axmed
dowladda soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu dambeysay ee cudurka covid-19 baraha bulshada ee dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in konton iyo afar qof laga helay cudurka afariyo labaatankii saacee lasoo dhaafay kuwaasi oo dhammaantoodba ku sugan gobolka banaadir dowladda soomaaliya waxay sheegtay inuu soo bogsooday hal qof islamarkaasina aanan la diiwaan gelinin afariyo labaatankii saacee lasoo dhaafay wax dhimasho ah tirada guud ayaa waxa ay kiisaska coronavirus soomaaliya taasi ka dhigaysaa shan boqol siddeetan iyo laba qof halka tirada dhimashadana weli ay taagan tahay labaatan iyo siddeed qof labaatan kalena ay ka bogsoodeen dowladda jabuuti ayaa shaacisay in shan qof oo cusub laga helay xanuunka covid nteen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay taasi waxay ka dhigaysaa tirada guud boqol toddobaatan iyo toddoba qof kiisaska cusub waxa ay ka mid ahaayeen afar boqol toban iyo afar tijaabo shaybaar oo la sameeyey jabuuti guud ahaan ayaa waxaa la sheegay in laba iyo toban kun sagaal boqol siddeetan iyo shan kiis oo xanuunkani ah la baaray haatanna waxaa dhintay laba qof waxaana bogsooday shan boqol sagaashan iyo sagaal qof dowladda maraykanka ayaa warinayso in halka malyan ee qof ee xanuunka covid nnteenka uu saameeyey maraykanka lagu ogaaday baaritaano heer sare ah sidaasi waxaa yiri madaxweyne trump arbacadii wuxuuna sheegay in soo bogsashada dadka xanuunkan uu saameeyey dunida uu maraykanku ugu horeeyo warkan waxa uu soo dhigay bartiisa twitterka iyadoo dhinaca kale ay jiraan walaac ka imaanaya saraakiisha caafimaadka oo sheegaya inay aada u yartahay dhakhaatiirta la tababaray ee iyagu la dagaalami kara xanuunkan iyo agabka ay isticmaalayaanba halka arrin ee maraykanku uu ku wariyay halka milyan ee coronavirus ayaa ah iyadoo baaritaanada agabkeenu ay yihiin kuwo aada uga fiican dunida inteeda kale sidaasi ayuu dhigay bartiisa twitterka madaxweyne donald trump dalalka muujinaya in tirada ay naga yaryihiin ayaa waxa ay tahay ayuu yiri kuwo aanan haysan agab ku filan oy ku ogaan karaan waxyeelada xanuunka maraykanku wuxuu u muuqdaa inuu yahay dalka dunida ugu ballaaran ee laga helay keesaska ugu badan ee xanuunka covid nnteenka halka milyan ee qof ee laga helay marka la eego iyo sidoo kaleeto dhimashada oo kor u dhaafaysa konton iyo sideed kun oo qof sida la wariyey shalay oo talaado ahayd madaxweyne trump maamulkiisa dhinaca kale waxa ay qorsheenayaan in caalamka dadka kasoo safraya ee maraykanka imaanaya baaritaano lagu sameeyo gudaha maraykanka inta aysan soo gelin ka hor war-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda safe the children ayaa waxaa lagu sheegay in ayadoo soomaaliya ay la hardamayso korarka coronavirus ay haddana ku dhufteen hirar daadad ah hay-adda ayaa waxa ay ka digtay xanuunada ka dhalan kara daadadkan saameeyey gobolada qaarkood kuwaasi oo saameyn ku yeelan kara ilmaha yaryar roobab xoogan ayaa waxa uu ka da-ay gobolada qaarkood halka kuwa kaletana ay walwal weyn ku hayaan jembiyada webiyada jubba iyo shabeelle oo soo fatahay hay-addu waxa ay sheegtay in lix qof ay ku dhinteen soddon iyo kow la la-yahay saddexna ay caruur yihiin inta la la-yahay kuwaasi oo dhammaantoodba ay saameeyeen daadadkaasi warbixintan ayaa lagu sheegay in biyaha webiga jubba iyo shabeelle meelo ka mida hiiraan iyo gobolka gedo ay saameyn yeesheen ayadoo sidoo kaleetana burco meelo u dhowdhow iyo gudaha magaaladaba roobab ka da-ay ay geysteen iyaguna daadad qiiq ayaa ka soo baxay xabsi dhexe oo ku yaala caasimada siraleon waxaana laga maqlay halkaasi rasaas meelaha ku dhowdhow xabsiga maanta oo arbacaa kadib markii ay rabshado ka dilaaceen gudaha xabsiga sida la sheegay oo dadku ay ka caroodeen sida la yiri kiisas xanuunka covid nteen oo laga helay xabsiga gudihiisa maxaabiista xabsiga babandamba ayaa waxa ay dabqabadsiiyeen xabsiga iyaga oo markaasi muddo haraadayay ciidamada amniga ayaa waxa ay awoodeen inay soo gabagabeeyaan xaaladii kacsanada xabsiga gudihiisa sidaas waxaa warbaahinta la wadaagay wasiirka warfaafinta maxamed raxmaan waxaa jira ayuu yiri tiro dhimasho ah iyo kuwo dhaawac ah oo ilaa iyo wakhtigan ay tahay deg deg inaan sheegno hase yeeshee aan u warin doono warbaahinta xilliyada soo socda ayuu intaasi ku daray
mahadsaned sahra cabdi axmed oo warkaasi nala socodsiinaysay halkaad nagala socotaana waa v o a washington shirkadaha tiknolojiyada casriga ah ee maraykanka sida google apple iyo qaar kale ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan farsamo casri ah oo qofku telefoonkiisa uu ka ogaan karo inuu la kulmay qof qaba cudurka covid nteen faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen bare aadan iyada oo dunidu ay la tacaalayso xakamaynta cudurka covid ayaa haddana waxaa weli taagan cabsida laga qabo fiditaanka xarunka waxa ay dhibaato badani ka jirtaa si deg deg ah loogu ogaan lahaa qofka uu ku dhacay xanuunku iyadoo inta badan dadka uu ku dhaco aan hore looga arag wax calaamado ah oo muujinaya in uu korona ku dhacay waxaana suurtagal ah in qofku qufaca iyo astaamaha kale ee korona lagu arko marka uu dad badan sii qabadsiiyo shirkadaha google iyo apple ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan hanaan loo adeegsanayo telefoonada casriga ah iyada oo lagu wargelinayo qofka haddii uu la kulmay cid uu xanuunku ku dhacay apple oo iyadu ah shirkada samaysa telefoonada iphone-ka iyo google oo telefoonada caalamku adeegsadaan farsamada ay shirkadaasi soo saartay android ayaa bisha soo socota shaaca ka qaadi doona hanaan casri ah oo isku xidhaya telefoonada iyo xarumaha caafimaadka kuwaasi oo dadka u geysiinaya in ay booqdeen meel lagu arkay cudurka ama ay la kulmeen qof hore loogu arkay cudurka laakiin waxaa la isweydiinayaa sida ay farsamadani u hirgeli doonto maadaama ay jiraan caqabado badan oo horyaala waxaana ka mid ah iyada oo dad badan ay door bidayaan inaan lasoo faragelin noloshooda gaarka iyo xogtooda dadka qaar ayaa iyaguna ka walwal qaba in la jabsan karo telefoonadooda oo lagala bixi karo macluumaadkooda gaarka ah guud ahaan caalamka waxaa ka jirta dood ballaadhan oo ku saabsan cidda gacanta ku haynaysa xogta gaarka ah ee dadka dowladaha iyo xarumaha caafimaadka ee hoos yimaada ayaa ku doodaya in ay habboon tahay in dowladuhu ay gacanta ku hayaan arrintaasi laakiin shirkadaha tiknolojiyadda sida apple iyo google ayaa ku doodaya in la rabo oo ay muhiim tahay in dadku xogtooda gaarka ah ku haystaan telefoonadooda inkastoo bisha dambe laga warsugayo farsamadan cusub haddana waxaa weli taagan su-aalo la xidhiidha sida uu mashruucani u hirgeli doono hase yeeshee waxaa iyaduna jirta rajo laga qabo in tiknolojiyadda casriga ahi ay kaalin ka geysan doonto xakamaynta corona mahadsanidkaasi waxa uu ahaa xuseen bare aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay weli wararka la xiriira covid sagaaliyo toban ayaan ku jirnaa qaaradda afrika waxaa walaac weyn ka abuuray dowladaha oo awood milatari u adeegsanaya hirgelinta amarada ku aadan ka hortegista faafista xanuunkaasi wariyaha v o eda saliim solomon ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diyaarisay waxaa soo jeedinaya maxamed bashar cabdiraxmaan madaxweynaha koonfur africa sireel ramafosa ayaa amray daadguraynta ilaa saddex iyo toddobaatan kun oo askari si loo meel mariyo xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada dadka taasi oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah coronavirus tallaabadan ayaa ah mid aan horey looga arag taariikhda casriga ah ee dalkaasi
hadafkiinnu waa badbaadinta nolosha waxaa laydinka rabaa inaad dhaqaaqdaan oo aad badbaadisaan nolosha konton iyo toddobada milyan ee reer koonfur afrika ah ee ku nool gudaha xuduudaha waddankeenna
afrika oo dhan ciidamada nabadgelyada ayaa loo diray inay xiraan xuduudaha xoojiyaan karantiilka islamarkaana ay ilaaliyaan kala dambaynta tallaabooyinkan waxaa siyaabo kala duwan looga arkaa qaaradda halkaasi oo taariikh ahaan xoogaga militariga iyo bilayska loo isticmaali jiray in lagu xakameeyo dadka rayidka ah halkii ay ka ilaalin lahaayeen waxaa jira tusaalayaal rabshado dhowaan dhacay labaiyo tobankii bishan askar ka tirsan ciidanka difaaca qaranka ee koonfur afrika ayaa lagu eedeeyey in ay nin rayid ah ku dileen alexandra oo ku taalla waqooyiga magaalada johannesburg wuxuu ahaa qofkii sagaalaad oo ay dileen ciidamada amniga ee south africa sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah ruwandana bilayska ayaa toogtay oo dilay laba qof intii ay ku jireen roondo ay ku meelmarinayeen xayiraadaha kenyana ciidamada bilaysku waxay weerareen xaafad ku taalla magaalada nairobi halkaasi oo ay ku dileen saddex iyo toban jir dalka nigeriyana guddiga xuquuqda aadanaha ee qaranka ayaa ku waramaya in ciidamada amnigu ay dileen siddeed iyo toban qof laba toddobaad gudahood iyagoo fulinaya xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada dadka ee la soo rogay john seko waa agaasimaha shirkad ka tala bixisa ammaanka oo fadhigeedu yahay magaalada dubai waxaana uu sheegayaa in inta badan militariga qaaradda afrika aan loo tababarin xaqiijinta kala dambaynta shacabka tababarka ciidamada difaaca ee askarta la siiyo waa sidii ay kaga adkaan lahaayeen cadowga ama dib u qabsashada goobaha waxayna taasi yeelan kartaa cawaaqib xumo marka xirfadahaasi loo adeegsado dadka rayidka ah
imise meelood ayaa ciidankan u diraya xeryaha dadka tabaalaysan ama deegaanada kale ee aan rasmiga ahayn ee qaaradda iyadoo askarta laga yaabo inay hubaysan yihiin wax badan ma qaadanayso in qalalaaso uu halkaasi ka yimaado
siiko ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay u baahan yihiin tababaro dheeri ah oo loogu tala galay howlgallada kontaroolka dadka ama waajibaadka kale qaar ka mida militariga qaaradda oo leh khibrad nabad ilaalineed oo ballaaran ayaa abuura barnaamijyo ay ku tijaabiyaan askarta ka hor inta aysan daadgurayn waa kan mar kale john seko
waxaa jira rabitaan aad u weyn iyo baahi weyn oo loo qabo tababarka kontaroolidda dadweynaha si loo hubiyo in ciidanku ay uga jawaabi karaan hab ixtiraamaya xuquuqda aadanaha markii ay taasi dhacdo
seeko wuxuu sheegayaa in tababarka shisheeyuhu ay bixiyaan ay inta badan xoogga saaraan militariga laakiinse sidoo kale loo baahan yahay tababaro loo fidiyo ciidamada jindarmaariga iyo kuwa bileyska oo badanaa loogu yeero inay la macaamilaan shacabka aad ayaad u mahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
bilowna wararka ka imanaya magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka al-shabaab shalay galab ay ku toogteen magaalada saddex nin oo ay dadka deegaanku sheegeen inay ka tirsanaayeen maleeshiyada raggan ayay al-shabaab ku eedeeyeen inay ahaayeen jaajuuseen wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa arrintan wax ka weydiiyey gudoomiyaha degmada ceelbuur korneel nuur xasan guutaale degmada ceelbuur adeer warta dadka degan ama mas-uuliinteeda wax lala yaabo macanba in dad lagu talla dul keeno lagu gowraco ama meesha laga soo qabsadee lagu dul gowraca horta wax lala yaabo xagganaga maba ka ahanba waa adiga miya maanta mise waa hebel intaas un baan taaganoo ku xisaabtanaa maahani wax kale ma jiraan marka dadkani way jiraan saddex qofood ay ahaayeen oo raga marka meeshaa lagu dilay inta dadka la isugu yeeray ka horna iyaga ayaa keenay meesha maxay ahaayeen dadkan haddii aad xogtooda raadiseen ama aada ogaateen wallahi xogta markaan raadinay adigu xogaa aan helayna waxay sheegayeen raggaan inay yihiin rag hore uga tirsanaay kooxda al-shabaab uga tirsanaa oo mas-uuliyado ka hayay inay yihiin kabacdina dabcan isfahmi waay iyo markuu dhacay la qabtay oo raggaasa la qabtay laga keenay dhankaas ninna hiiraan inuu kasoo jeedaan lii sheegay ninna laba nin oo kalena ay kasoo jeedaan dhankaas iyo bay iyo bacool
maxay ku eedeeyeen marka saddexdaas ka tirsanaa iyaga maleeshiyada shabaab dabcan annaga nooma soo gudbin eeddi laakiin wararka kaloo aan helayn ayagu markaas shacab ahaan uma soo bandhigin eedda oo shacabka uma soo bandhigin laakiin waxay ku eedeeyeen sida la sheegay jaajuusiin wayay yidhaahdeen waa ragga jaajuusiin oo dawladda iyo iyo gaalada iyo u adeegaana yidhaahdeen marka waa isqabadka dhexdooda ayay kaga kala faa'iidaysanayaan marka wixii xaggaan joogana xaggaasaa loo qaadaa iyo koonfurta wixii kalena koonfurta laga keena dhanka xeelbuur iyo dhinacyada la keena gobollada dhexe ma markii ugu horreysay oo dad iyaga ka tirsan maleeshiyada shabaab ay ku dhex dilaan degmada ceelbuur baa mise dhowr jeer bay hore u dhacday may adeer dhagaha anagu maba la yaaba anaan ku yidhi annagu abeyo maanta maaday kugu imaan doontaa unbaa ka fikirnaa maahane dadka reer ceelbuur kama fekeraan maba laga fekeraba eedadaa la dilay iyo waxaas meesha agtooda indhahoodana way buuxiyeen dhagahooduna way ku daaleen ilaa iyo toban sanaa lagu gowracayay dadka inta la keeno fara badan kuwa baabuur lagu wado oo toban toban dhuxul xirana inta la keena lagu dili jiray oo godadka ay ku jiraan aanu ognahay ilaa hadda meesha ay ku rideen waa sidee marka hadda xaaladda degmada iyo deegaanada hoostaga oo maleeshiyada shabaab ay gacanta ku hayaan wallaahi adeerow xaaladaasi way xun tahay xaaladaasi way xun tahay hadda in badanna waan qayla dhaaminayey oo meeshaan hawdkaan ka qayla dhaaminaynay iyo iyo deegaanada yare ee farakutiriska iyo meelaha maamulka galmudug ka jiro ayaan maalinba uun koono kala wareegeynay qayladhaanteennuna way badatay ilaa haddana uun dee hadda weli dhaar in maaragta madaxdu soo dhaaranayso waa idin soo gaarayna ay leeyihiin mooye wax kalama hayno marka waxaan noqonay dhegaheennu waxay noqdeen dhegihii dibiga doolood bay noqdeenoo dibiga dooloodde waxaa la dhegtiisa waxsan way maqashaa laakiin indhihiisu waxsan ma arkaan marka insha allahu xijo dhowna waanu sugaynaa oo dowladda xaggeeda aan ka leenahay dadkuna way dhibaataysan yihiin laafkii tahay wax u dhiman oo xilligan ka dambeeya oo madad ahaan looga tashanayo ama deegaan ahaan gacarada kolley u qaadi maayaan laakiin dad iyo xoolo midna kuma looguma tegayo wix xilligaa ka dambeeya insha allahu tacaala marka ilaahay baa badbaadi kara ilaahay badbaadiyaan leeyahay wax kaloo kaaga sheega ma haysaa wax dhibaato ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey dadka shacabka ay la kulmayeen oo aad nala wadaagi karta ma jiraan oo dhinaca shabaabka ka soo gaaraya shaadaqalina la qaaday carruurtiina la qaaday oo wiilashii iyo gabdhihii gabdhihiina hadda xilligii dambana gabdhihiiay ku darsadeen yaryaraa wiilashii yaryaraa uwalay qaateen meesha maxaa ku dhaqan marka maalin walbana hortooda inta la keenaa wiil soomaaliyeed lagu gowracayaa kuwo meesha laga qaqabta laftirkeeda magaalada lagu gowracaa oo wakti aan dheeraynay ahayd maxaa lagu dilay maxaa lagu dilay buur gudeeda lagu dilay alsiilaa lagu dilay meesha la yidhaahdo xawaali dhooyaa lagu dilay waxaa lagu dilay olanjarad meesha meel aan saacad kastaba nin baa la dul taagan yahay taafeeday ahayd meesha hadda lagu dilayay iyadana adeerow dadku dee baaba'yay run ahaantii mana isboogin annaga iyo dowladda ama galmudug ha noqoto ama federaalka ha noqoto iskuma warri'in marka maanta anaguna faa'iidaysanaya jaaniska v o eda waxaan leeyahay ha nala ka soo gaaro dadka ha laga soo gaaraan leeyahay waa haddii cara miiran cara keliya meesha in lagu yimaado aan la rabin kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada ceelbuur korneel nuur xasan guutaale oo u warramayay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa noo soo jeedinaysa caasho ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad toddobaad kasta habeenka arbacada ah ka dhagaysataan laantaaf soomaaliga ee v o a sanad kasta markay curato bisha barakaysan ee ramadaan waxaa magaalooyin badan oo soomaaliya ka mid ah laga samayn jiray goobo afurka loogu sameeyo dadka danyarta ah ee aan heli karin cunno ay ku afuraan kuwaas oo ay bixin jireen dad si iskooda isu xilqaamay oo qaaraan ka soo ururin jiray dad sadaqa la baxaya sidoo kale masaajidda iyo mowlacyada ayaa iyagana afurin jiray dad badan oo saayimiina maadaama uu sanadkan soonka kusoo beegmay xilli uu caalamka oo dhan saameeyey xanuunka covid nteen ayaa dad badan oo goobahaasi afur ka heli jiray aanay hadda haysan cunno ay ku afuraan maadaama isu imaatinka dadka la joojiyey masaajidiina ay xiran yihiin barnaamijka toddobaadkan ayaan dhegaystayaal waxaanu ku eegaynaa sida ay qoysaska danyarta ah ee degan magaalada boosaaso u saameysay xaaladan hadda lagu jiro ee covid nnteenku la yimid iyo sidoo kale duruufaha ay ku soomeeyaan dadka magaalada boosaaso ee ay saameynta ugu badan ku yeelatay masaajidda iyo goobaha afurinta ee xiran ayaa waxaa ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee degan magaalada xasan jaamac faarax oo loo yaqaano xasan layli waa horjoogaha kaamka la yidhaahdo sayladda ee ku yaala duleedka magaalada boosaaso sidoo kalena waa guddoomiyaha barakacyaasha boosaaso wadanka waxaa lagu sheegay coronavirus waxaa kaloo lagu sheegay xaalado kale oo aynan garayn oo sida malaariyada iyo cudurro la mid ah sidaa darteed waxaa lagu soo beegmay bishii rabadaan xagaha baa soo galay iskuulladii waa xidhan yihiin dugsiyadii waa xidhan yihiin masaajidadii inta badan laguma tukado arrintii waxay taagan tahay in la yidhahdo dadku yayna isu gudbin dekedii lagama shaqeeyo oo dadka ka shaqaysanayn kama shaqaystaan magaaladii shaqo kale ma jirto inta badan dadkii waa xagaa baxeen dumarkii shaqayn jiray ee guryaha u shaqayn jiray ayaguna ma jiraan waxay ka shaqaynayeen ma jiraan waxaa leeyahay guryihiinna ku ekaada wax allaala waxay haystaanna ma laha barakacayaasha iyo deegaanku waa isku mid maanta sidaa darteed waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ee ay damqaysa baahida dadka barakacayaashaah ama deegaankaba ah isma dhammaan maanta ha loo gurmado ha loo gurmado hay-adihii wax bixin jira meeye meye enjooyadii meeye kuwii khayriyadu meeye war mar barwaaqa la haysto yaa wax lala ordi jiray maantoo dhibaato jirto oo ummaddii kala xidhan tahay oo wax shaqaynayaad jirin oo guryaha la fadhiyo ayay xaaladdu waxay maraysaa inaan cid gurmanaysaa jirin dadka waxaa jirta ama hooyo ha noqoto ama aabba ha noqoto ama wiil ha noqdo intaas oo kun oo kaar baa dhexa ceegaaga boosaaso oo beero ah oo kaarka lamaanaha ahaa ah oo emseesyada ah hadday dhaqaale hayso ha sii dayso maanta ummadda waa u baahantaa ha loo sii daayo dadkii deegaanka ha loo gurmado kaamkii ha loo gurmado xasan layli ayaa dhinaca kale si gaar ah baaq ugu diraya dadka soomaalida ah ee hantida haysta guud ahaan gaar ahaana kuwa boosaaso degan in ay hantida ilaahay siiyey qaar kaga sadaqaystaan dadka baahan isagoo tilmaamay haddii aan laysu imaan karin inay jirto qaab kale oo dadka lagu afurin karo dadkii ha loo gurmado kaamka ha la tago ciddii maanta dhaqaalahaysta dhaqaalaha ku bixiso waa bishii rabadaan waa bishii khayrka waa bishii muslimiinta dadku waxay u baahan yihin in wax la siiya u baahan yihiin maanta ma kala laha deegaan iyo barakac ma kala laha dadku waa isku mid isku heer baa la marayaa dadka hantida haysta ee bangiyadu lacagtuu taallo war doolar waxba tari waa kuwii samayn jiray baa maanta ka qaxay waad aragteen laamiyadii new york cidlaa laga fadhiyaa lacagta bangiyada idin taala bishan barakaysta khayrka la baxa ummadda u gurmada haddii layidhi dadkayna isu imaan oo dad yaan la isu keenin waxaa la heli karaa inta baabuur lagu soo qaada raashin in guriguri saa loogu tuuro asagoon qofba ku imaanin ama laamiyada ha la dhigo ama meelaha bannaanka ha la dhigo ciddii calaf halowgeli ay qaato magaalada sidan ha loo dhaamo magaalada ha loo kaxo magaalada hoos ha loo fiiriyo wallaahi baan ku dhaartay hantida iyadoo kuu taallaad ka tegi waa laga afqaban awa kuwii afurka samayn jiray ma samayn karaan maanta xataa hadday hayaan waxaa la yidhi dadkii ayna isu imaanin lacagta goolisgeeya lambarada ku tuura ninka danta ha u dhacdo waa sadaqay kuu noqonaysaa dadka ha loo gurmado ha loo kaco barakacayaasha ha loo kaco deegaanka ha loo kaco muslimiintii ha loo kaco hay-adana waxaan leeyahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni khayr allaha siiyo iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiiradiisa iyo baarlamiinkiisa xaalo adag baa lagu jiraa dekeddii lagama shaqaynayo doonya ma degayaan lama xamaalanayo dhismayaal ma socdaan howlo kale oo la qabtaay ma jirto dumarkii guryaha ka shaqaysan kama shaqaystaan qashin la guraa ma jirto kii laga gur lahaana asagii baa baahan kii gur lahaana waxba ma haysto dadka dayarta ah ee ku jira kaamamka ku yaala magaalada ah ayaa iyagana baahidooda ka hadlay kuwaasoo qaarkood ay sheegayaan inaanay heli karin afur joogto ah magacayga khadiijo faarax baa lay dhahaa waxaa weeye kaamka sayladan degannahay jeelka hoostiisa waxaa weeye walaalayaalow dadka ilaahay wax siiyey waa inay dadka hoos u soo dayaan waan soomanahay hadda koob sharaaba ama koob biyo oo qaxwo ah ayaan ku soomano ilaahay anaan cunin suxuur ma naqaano afur ma naqaano waxaa weeye dadka ummadda islaamka ee isku hoos nool ilaahay markaad isu naxdaan baa iniin naxariisan buu yidhi waa inay islaamka hoos loo soo fiiriya dadka buushashka dad baa ku baktihaya oon casho aqoonin oon dad baan soonkii muxuu ku soomi oo ku afur afurkii baaba lalaya maxaa lagu soomi oo carruurtii saaka aan dab loo shidin ilmo yaryar oon xalay shidanin oon shalay shidanin oo ilaahay igu ogyahay oonaan been ku sheegaynin taas ummadda islaamka ee dhaqaalaha nagu roona bakhaareyda iyo dadka hantida leh oo waxii aan ku afuri lahayn nasiisiya waxaa ku afura yidhi ma jirto wax allaalo waxaan hayno gobolka hadduu noo dhaco waaga noo baryo ilaahay iga boqorka ah baan ku xisaabtamaynaa wax noo maqanoon ilaahayn ma jirto ummadda ilaahay waa in laysu naxariisto waxaa weeye waa inaad adduunkan waa laga tegi nin walba wuxuu la baxay buu leeyahay waa inaad kaamka hoos u soo fiirsaan oo dadka hoos u soo fiirsaan oo xanuunkii xanuunkan aad sheegaysaan gaajadaabaa nooga daran gaajadaaba laga qaadaaba daacuunbuba dadka gaajaduba dadku daacuunka ugu dhacaya calool maran hadday biyo cabto daacuun baaba ku dhaco way shubmi oo way mantagi toddoba toddoba ilmood iyo hooyadood iyo aabbahood sideed ilmood toban ilmood dadaan waxba haysanin waa yeelka indhoolaha qofka jiiska ah qofka neefta qabee sakaraadka ahe xitaa daawo ku shirinuu ku gata haysanin fayris iyo balaayaad sheegteen dadkiina cunno lama siiyo oo hay-ad ma siiso oo dad ma siiyo madaxweyne wax ma siiyo waxaa weeye dadka haddii guryihii isku ceshama la yidhi maxaa lagu cuni guryaha ma waxbaa lagu haystaa xooggaa lagu xamaalan jiray walaalayaalow dadka shirkadaha leh dadka bakhaarada leh dadka hantida leh hantida ku bakbaktaysa guryaha hoos u soo eega gargaar ducaale ciise waxauu ka mid yahay dadka ay taabatay dhibaatada ka dhalatay xanuunka covid nteen waxa uu sheegayaa in noloshiisii saboolnimada ahayd ay hadda ka sii dartay kaamka suuqa xoolaha ee jeelka ka dambeeya baan haddeer muddo sannadaa ku noolay dadkaasi wuxuu isugu qaybsan yahay barakace iyo qaxooti meelfo ka yimi iyo mid gardafuul ka yimi noocyo badan buu isugu qaybsan yahay khaasatan anigu waxaan ahaa dadkii xooluhu ka dhammaadeen oo abaarihii cuslaa oo sima ay ka dhammeeyeen xooluhu oo soo hoyday alxamdulilah ilaahay baa wax bixiya ilaahay baana loo cawdaa dulucda marka aan u leexdo waxay tahay haddiqadoodigu korona fayrus isagaa ka daran
barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan dhegaystayaal intaas kusoo koobaya intaan mar kale kulmayno waxaa dhammaantiinaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caasho ibraahim aadan oo barnaamijka nala socodsiinaysay haweenka iyo lagooydale qoyska.
dhammaantiinba ramadaan kariim nala dhegaystaa
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد سفرتي خير نسيب محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي قاتل باقي مقار كسيو يسوع وأقنا مجرى قروضي رسولك وفي إكرا خرمونك عذاب تقلي وفي عاشقا قبوك جنة خبوري kuleelka badan laga kafaala qaade ilaahay qaadir baaqi magaar ku siiyo qiyaas wax u eg ma jira qurucdii rasuulka qofkii inkiraa qarnuunka cadaabta galaye qofkii caashaqa qabowga jannada qurquriye kuleelka badan laga kafaala qaade محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد
idaacaddeenii fiidnimada dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhammaan asxaabta v o a ayaa idinleh ramadaan wanaagsan
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد sidkaaga inaan noqdo sooryadaada cunay subax iyo saqdhaaxaan kuugu saliya salaatullah calayka ya muxamad waalika waa asxaabika ya muxamad sidkaaga inaan noqdo sooryadaada cunay subax iyo saqdhaaxaan kuugu saliya salaatullah calayka ya muxamad وآلك وأصحابك يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا